aad baad u mahadsan tahay muxsin xasan adiga dhegaystayaasha iyo dhammaan carruurta ku xidhan barnaamijka tarbiyada waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan si toosa u gudagalaynaa xubinta khadka telefoonka oo toddobaad walba hadahan oo kale aad ku dhegaysataan barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan waxayna la soo xidhiidhay carruur fara badan waxaana la yeelannay wareysyadeenii ku soo baqan wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh adigoo magacaa ku bilaabayo halkeed naga soo wacaysaa waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey mala socotay su-aalihii laisweydiiyey jawaabahoodana diyaar ayay u tahay waayahay su-aasha koowaad waxay leedahay imise sana ayuu abubakar sidiiq radiallaahu canhu ahaa khaliifka muslimiinta su-aasha labaad waxay leedahay waxaad sheegtaa magaala madaxda gobolka jubbada hoose jimcahan maxaad uga qayb qaadanaysaa barnaamijka tarbiyada carruurta oo aad soo diyaarisay haye inoo akhri mise sana ayaa jirtaa madrasadee wax ka barataa ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka qeybaheeda hore ayaana dhex muquranaynaa markan aan soo dhaweyna qofka qadka ku jira wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo ku bilaayo magacaaga
maxamed abuukar abdiraxiim halkeed naga soo wacaysaa degmaha salamna
waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta jimcihii tegey ma la socotay haa su-aalihii lisweydiiyey jawaabahoodana waa soo diyaarisay haa waayahay su-aasha koowaad waxay leedahay imise sana ayuu abubakar sidiiq radiallaahu canhu ahaa khaliifka muslimiinta
labadii bar su-aasha labaad waxay leedahay waxaad sheegtaa magaala madaxda gobolka jubbada hoose kismaayo toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa barnaamijka tarbiyada carruurta oo aad soo diyaarisay qur-aan haye inoo akhri إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا madrasadee wax ka barataa macadka qordhiga degmada salow kuyaala wax ku bartaa waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka qeybaheeda hore ayaana dhex muquranaynaa markan aan soo dhaweyna qofka qadka ku jira assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo ku bilaayo magacaaga
cabdullaahi macalin bilaaha halkeed naga soo wacaysaa tamaamo waayahay barnaamijka tarbiyada carruurta jimcihii tegey ma la socotay haa
su-aalihii lisweydiiyey jawaabahoodana waa soo diyaarisay
haa
waayahay su-aasha koowaad waxay leedahay imise sana ayuu abubakar sidiiq radiallaahu canhu ahaa khaliifka muslimiinta
labo kun iyo lix bilood toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa barnaamijka tarbiyada carruurta oo aad soo diyaarisay
qur-aan
haye inoo akhri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
madrasadee wax ka barataa
مدرسة العمر بن الخطاب
mustaqbalka maxaad jecesha inaad noqoto
مجاهد
waxaan kuu rajaynaynaa mustaqbal ifayo inshaa allah hadduu ilaahay idmo iyo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
مجاهدين ده waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka qeybaheeda hore ayaana dhex muquranaynaa markan aan soo dhaweyna qofka qadka ku jira
السلام عليكم
wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo ku bilaayo magacaaga
حليم سراج
halkeed naga soo wacaysaa
دسمة ساكو
waayahay barnaamijka tarbiyada caruurta jimcihii tegay ma la socotay
haa
su-aalihii la isweydiiyey jawaabahoodana waa soo diyaarisay
haa
waayahay su-aasha koowaad waxay leedahay imise sana ayuu abubakr sidiiq radiallahu canhu ahaa khaliifka muslimiinta
laba sani bar
su-aasha labaad waxay leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada hoose
kismaayo
toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa barnaamijka tarbiyada caruurta oo aad soo diyaarisay nasiido
haye inoo akhri
mujaahid mujaahid murtad iyo mujrim maariinada ugaala madaxooda gooya meel kastoo a joogtaan mar kastoo a joogtaan mawlaaha maciina mawlaaha maciina maataadeena laayeen madaxdooda laaya miinaadaa u dhiiga markii ay haleesho miidabkooda jiida muslinkaa ku farxa mujrinkaa kanaxaye mudankooda weeyaan mudankooda weeyaan muhaajir muhaajir marxab baan ku leeyahay miidigtooda joogo marnaa ka maarme marxabbaa islaamka maskaxdeeda siiye mawlihiina umma magacay mideeye maalaa-in munaafaq maarayka mucooda mangabka wax moodo macnaa weyn u yeele maalaa-in munaafaq maarayka mucoodo mangabka wax moodo macnaa weyn u yeele macnaa weyn u yeele mu'min iyo mushrik darnama heshiiyaan mu'min iyo mushrik iskuma qof maahe magriga dhigayaana mujaahidna mooge maankay ku hayaan marnama ma mooge mashruucooda gaalo murtaadeer maqaate maamankooda weeyaan mujaahid adkeeso oo xoogaada dhuuqso meeshaad degsanayso mawlaahaa ku gaarsiine maataada ilaali maataada ilaali madrasadee wax ka barataa
xaabul qur'aan
mustaqbalka maxaad jecesha inaad noqoto macalimad
waxaan ku rajeynaynaa mustaqbal ifayo in shaa allah hadduu ilaahay idmo iyo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa mujaahidiinta idaacadda alfurqaan
annakan oo ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa xubinta khadka telefoonka ah qeybaheeda dhexe ayaana sii dhex maquuranaynaa markan aan soo dhoweyno qofka khadka ku jira
assalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu adigoo ku bilaayo magacaaga
waa sheekh xasan halkeed naga soo wacaysaa
degmada jumaamo waayahay barnaamijka tarbiyada caruurta jimcihii tegay ma la socotay su-aalihii la isweydiiyey jawaabahoodana waa soo diyaarisay
haa
waayahay su-aasha koowaad waxay leedahay imise sana ayuu abubakr sidiiq radiallahu canhu ahaa khaliifka muslimiinta laba san iyo lix bilood
su-aasha labaad waxay leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada hoose
kismaayo madrasadee wax ka barataa
madrasat alaqsaa
toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa barnaamijka tarbiyada caruurta oo aad soo diyaarisay
nasiido haye inoo akhri إلهي نداوفا إسايا أمام بالقادنا لأمريكا والله وين قرب قرقرت يا الله أؤن يهود التوجه عواد كل يقوم أخيرا نوجه جهنم ولدا إدريس كل يدين كرب مسلمين تواعد والبقو شوادك جهاد جل إسك جنة ولنسك الله قرت نفس بفاعد آخر النهور العلم يدل وإسرائيل إذا توسمر كل يدعى مر ما يشكل قدس وحمد كما مجلس قدر كما مجلس تتعداد ربطاس ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa مجاهدين تدعوان تدمير كان هبئيك إذاعة إسلامي الفرقان ولا لنا لنا مجاهدين الإسلام annakan oo ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa xubinta khadka telefoonka ah qeybaheeda dhexe ayaana sii dhex maquuranaynaa markan aan soo dhoweyno qofka khadka ku jira السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu adigoo ku bilaayo magacaaga
حمزة حسن halkeed naga soo wacaysaa
degmada salal
waayahay barnaamijka tarbiyada caruurta jimcihii tegey ma la socotay
ha
su-aalihii lisfiidiyey jawaabahoodana waa soo diyaarisay
ha
waayahay su-aasha koowaad waxay leedahay imise sana ayuu abubakr sidiiq radiallahu canhu ahaa khaliifka muslimiinta
laba sano bar
su-aasha labaad waxay leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada hoose
mayo
toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa barnaamijka tarbiyada caruurta oo aad soo diyaarisay
quraan
haye inoo akhri
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
madrasadee wax ka barataa
مدرسة صلاح الدين
waxyaabaha lagu barto madrasadaasi maxaa ka mid ah
عربي قرآن إنجليزي صومالي تفسير
mustaqbalka maxaad jecesha inaad noqoto
مجاهد waxaan kuu rajeynaynaa mustaqbal ifayo insha allah hadduu ilaahay idmo iyo inaad ummadda islaamka wax badan u tarto ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
walaalaha mujaahidiinta meel kas joogaan iyo amiirkana bucoodo iyo walaalaha mujaahidiinta oo dagaalka furunta gal iyo adaacadda islaami alfurqaan annagana waa ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo ku bilaayo magacaaga حفصة عبدالله halkeed naga soo wacaysaa دقمنا صاغلة toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa barnaamijka tarbiyada caruurta oo aad soo diyaarisay قرآن haye inoo akhri
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية تسرق وكم من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa ولا لهم جاهلين الشراب يا ذا الإسلام والفرقان annagana waa ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo ku bilaayo magacaaga halkeed naga soo wacaysaa دقمنا السلام
waayahay barnaamijka tarbiyada caruurta jimcihii tegey ma la socotay ها
su-aalihii lisfiidiyey jawaabahoodana waa soo diyaarisay
ها
waayahay su-aasha koowaad waxay leedahay imise sana ayuu abubakr sidiiq radiallahu canhu ahaa khaliifka muslimiinta لا صنبر
su-aasha labaad waxay leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada hoose
اسماء
madrasadee wax ka barataa صلاح الدين waxyaabaha lagu barto madrasadaasi maxaa ka mid ah
إنجليزي تفسير قرآن قرآن وعربي
toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa barnaamijka tarbiyada caruurta oo aad soo diyaarisay قرآن haye inoo akhri بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa الفرقان للمجاهدين الشواف يعرف سلامهم annagana waa ku salaameynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa xubinta khadka telefoonka ah qeybaheeda dhexe ayaana sii dhex maquuranaynaa markan aan soo dhoweyno qofka khadka ku jira السلام عليكم
wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo ku bilaayo magacaaga
أسماء عبد الله halkeed naga soo wacaysaa تكبر السلام waayahay barnaamijka tarbiyada caruurta jimcihii tegey ma la socotay
ها
su-aalihii lisfiidiyey jawaabahoodana waa soo diyaarisay ها
waayahay su-aasha koowaad waxay leedahay imise sana ayuu abubakr sidiiq radiallahu canhu ahaa khaliifka muslimiinta laba sanay bar
su-aasha labaad waxay leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka jubbada hoose
ismaaciil
toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa barnaamijka tarbiyada carruurta oo aad soo diyaarisay
bayquuni
haye inoo akhri
ومرسل من السحاب سقات وقل غريب ما غبار من سقات وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال والمعسل الشقيق من اثنان وما أتى مثلثا نوعان الأول الإسقاط للشقي وآن يقول عمن فوقه بعوان والثاني لا يصيبه لكن يصيب أوصافه بما به لا ينحرف madrasadee wax ka barataa macadka kudhoor waxyaabaha lagu barto madrasadaasi maxaa ka mid ah sida culumka xisaabta ingiriiska soomaaliya juqraafiya xadiidka iyo wixii la mid ah ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa waxaan halkan ka salaamaya mujaahidiinta idaacadda alfurqaan annagana waa ku salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakatu wacalaykum assalaam carruuray intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta qadka telefoonka waxaana jira carruur fara badan oo inala soo xidhiidhay balse aan wakhtiga noo saamixin aan dhammaantooda soo gudbinno waxaan inoo balannah toddobaadka soo socda inshaa allah